والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku dhex jiray shahaadaadkii waxaa inoo soo sheegay sheekhu shuruudda looga baahan yahay qofka shaahidka ah qofka markhaati noqonaya shuruudda looga baahan yahay qaar ka mida ayuu inoo soo sheegay waxaa ka mid ahayd inuu muslim yahay inuu xor yahay inuu mukalaf yahay bimacnaa qaangaal caqlila uu yahay waxaa ka mid ahayd inuu caadil yahay qof cadaalad u sugnaatay inuu yahay muruu'o iyo sharaf iyo dhaqanka faciisa mid ilaaliya inuu yahay hayru mutaham mid la tuhmaysan oo markhaatigaa tuhmaad iyo fari ku goontay inaanu ahayn haddaba saddexdaa cadaaladda iyo muru'ada iyo hayru mutaham ayuu inoo fasiraya ayuu inoo soo celinayaa qaala almu'alifu raximah llahu tacala wuxu uhi wa shardu alcadaalati haddaba cadaaladda shardigeedu waxaa weeye ijtinaabulkabaa'iri dembiyaalka waaweynka dheeraanshahooda weeye walisraar waijtinaabu lisraari iyo joogtayn ama daa'imid calaa sakhiiratin dembi yar la joogtaysto waa inuu ka dheeraadaa wa yaxrumu waxaa xaaraana allacibu ciyaar binardi laadhuuda lagu ciyaaro cala saxiixi haddaan qabanno wa yugrahu waxaa la karahaysaa ciyaar bishitranji maasha jaska la idhaha in lagu ciyaaro fa in shurida fiihi maalun haddii xoole laga shardiya min aljaanibayni labada dhinaca fa khimaarun khamaar ayay noqonaysaa waxau uhi sheekhu raximah allahu tacaala wa shardu alcadaala wa shardu taxaquqi alcadaala cadaaladda xaqiiqowgeeda shardigeedu waxa weeye ee la odhanayo qofkaasi waa caadil oo waa maragal waxa weeye ijtinaabulkabaa'iri qofku inuu ka dheeraado dembiyaalka waaweyn waijtinaabu walisraar calaa sakhiira waijtinaabu lisraari ka dheeraansho ayaa la shardiyaa waijtinaabu lisraari joogtayn ama daa'imid ka dheeraanshaheeda ayaa la shardiyaa calaa sakhiiratin dembi yaruu daa'imo macnaha dembi weynna waa inaanu ku dhicin dembi yarna waa inaanu caadaysanin oonu joogto ka dhigan culimmadu waxa ay badihoodu ku tegeen adigu afraad yar baa laga ayaa diidmadeeda laga soo sheegay dembiyaalku in ay u qaybsamaan kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar waayo ilaahay baa hi aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alihmi walfawaaxisha markaa ismiga iyo fawaaxishtu inay waaweyn leeyihiin ila lamama ayaa ilaahay inoo tilmaamay waxaa kaloo ilaahay yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaa ka dheeraataan waxaa laydin diidaya kuwooda waaweyn sayi'aadkana waan idiin dhaafi doonaayo mar haddaanu qofku joogtaynin dee salaadaha iyo weysada iyo acmaashaasaa lagu dhaafaa haddaba maxaa lagu kala gartaa sakhaa'ir iyo kabaa'ir waxay yidhahdaan culimmadu dembiga kabiira waxaa la yidhahdaa kullu macsiyatin fiiha xadun fi dunyaa أو ورد فيها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة أو ورد فيها تبرؤ أو ليس منا waxaa dha waa macsiyo kastoo xad leh macsiyooyinka xad kale sida zinada sida yacnii qaaticu dariiqnimada sida tuugada macsiyooyinka adduunka qofka lagu xado waa kabiiro waa dembi weyn macsiyada uu ku soo arooray goodiga daran ee kitaabka ama sunnuhu caddeeyey isaguna waa kabiira waxaa ka mid ah aladiina yaakuluuna riba kuwa masalan aayaadkaa ribada ka hadlayey ee in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira yacni caloosha naar bay ku gurayaan baa la kuwa agoommaha maalkooda cunaya naarna waa geli doonaan waciid daran baa ku soo arooray markaa ribadii baa markaa la mida iyo markhaati beenaalihii baa la mida waxyaalaha waciidka iyo goodiga darani ku soo arooray kitaabka iyo sunnaha ayaguna waa kabiiro macsiyooyinka la yidhi beri ayuu markaa nebigu ka yahay ama beri baan ka nahay ama laysa mina ayay yidhaahdaan waxaa kaloo culimmada qaareen waa kullu jariima waa dembi kasta oo tusinaya qofkan ku dhacaya ee samaynaya inuu diintii fudaysanayo waa dembi kastoo qofka ku dhacaya muujinaysa inuu diinta fudaydsanayo marka culimmadu waxay yidhaahdeen sida ibnu cabbaas iga wariyay ilaa toddoba boqol ayay u dhowdahay saciid ibnu jubayr baa yidhi ilaa toddoba boqol ayay uga dhowdahay yacnii kutubtan shuruuxda minhaajka sharaxaysaana ama kutubta fuqahaduba marka ay halkan oo kale ka hadlayaan waxyaalo badan ayay tiriyaan oo halkaas idin markaa ka sii eegan doontaan kutubo gaar loo qoray oo markaa dunuubta kabaa'irta lagu ururiyeyna dee waa jiraano sida kabaa'irka dahabi iyo ee zawaajirka markaa ibnu xajar alhaytami iyo kutubo badan oo kabaa'irta laga qoray baa jiraya in sida loogu noqon karo markaa wa shardulcadaala isdiwaayijtinaabulkabaa'iri kabaa'irta ka dheeraanshaheeda iyo walisraari joogtayn calaa sakhiiratin dembi yar la joogsaye sida dumarka eegiddeeda iyo wixii la mid ahay qofku joogto ka dhigto ka dheeraanshahooda weeyaan cadaaladda shardigeedu macnaha qofku hadduu dembiyaalka waaweyn ku dhaco ama hadduu dembiyada yaryar caadaysu joogto ka dhigto macnaha waxa weeye qofka cadaaladiisi way dhacdo cadaaladiisi ma xaqoon markhaati ma gelayo haddaba waxyaale ayuu inoo sheegayaa dee cadaaladda markaas dhaawacaya ayuu inoo sheegaya wayaxrumu waxa xaaraana allacibu ciyaar ayaa xaaraana binardi bahashaa nardiga ama laadhuuda la yidhaahdo ciyaarteedu waa xaaraan cala saxiixi haddaan wejiga saxiixa haddaan qabanno waa xaaraan waayo axaadiid ayaa ku soo aroortay nebigu sala allahu calayhi wasalam uu markaa ku diidayo xadiidka imaam maalig iyo axmed iyo ay warinayaan xaakimi ay warinayaan sheekh albaanina sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam yihi man laciba binardi faqad casa allah warasuulah qofka laadhuuda ku ciyaara alliya rasuulkiisa ayuu caasiyey waxaa kaloo xadiidka saxiixu muslim ku soo arooray isagana uu nebigu yihi man laciba binardashiir fakaannamaa qamasa yadahu fii laxmi khansiirin wa damihi qofka ku ciyaara bahasha laadhuuda la yidhaahdo waxa uu ka dhigan yahay inuu gacantiisa geliyey hirib doofaar iyo dhiiggiisii inuu gacmaha la galayuu ku walaaqay ayuu markaa ka dhigan yahay markaa nardigu waa laadhuuda waayo waxay dhammaantood wada caddaynayaan waa ciyaar markaa loox iyo wax lagu ciyaariyo taawilo ayay leedahay waxaanay leedahay fas ama gees yar bay leedahay geesgaasina waxay yidhahdeen afar weji buu leeyahay laba weji oo kastoo isku beegan godadkooda waa toddoba macnaha waxay isku beegeen lix iyo hal waxay isku beegeen shan iyo laba waxay isku beegeen saddex iyo afar ayaa kala jeeda markaa waa laadhuudii weeye waa yaxrumu lacibu binardi cala saxiix hashaa laadhuuda le ciyaarteedu ayadu waa xaaraan li'annahu waxaa liyaaliyo wax macno ay leedahay ama ay tilmaamaysaa ma jirto aan ahayn yacni dee waxa uun sudfada u dhacaya inta baasha iyadun saa la yidhaahdo dabeed la ridaya intaasaan markaa dhacay uun la odhanayo ee wax alla wax macno oo ka hooseeya aanay jirin saxiix banunathaanigu wuxuu leeyahay nardigu isagu waa makruuho sida shidranjida ayay markaa karaahiye noqonaysaa laakiin karaahadiisa ayaa sii daran ibnu qudaame isagu waxaabuu ijmaac ku soo naqlinayaa ciyaariddeedu markaa inay xaaraan tahay laakiin marka xoolo lagu kala qaadanayo qimaar uu ku jiro taas ayaa lagu xambaaray ijmaaca marka lagu soo naqlinaya xaaraannimadeeda wa yugrahu waxaa la karahaysaa iyada bishidrinji shaatranji ama shidrinji waxa weeye baashan iyadu jaska la yidhaahdo ee ayadana fardaha iyo askariga iyo markaa la riixriixo iyadana sidaa laysu weweydaariyey ciidanka markaas taa iyada ciyaarteedu waa karaaho oo bayhaqi baa cali ka warinaya inuu qolo soo maray ku ciyaaraysuu yidhi war wa maxaymahadii tamaaiilu latii antum laha caakifuun war waxaan sanamyadana dul fadhidaani waa maxay waxaa kaluu yidhi saaxiibu akdabu nnaas qofka ciyaaraya waa dadka ugu beenaalaysan wuxuu odhanayaa buuhi qataltu wamaa qatala waxbaan dilay haddana wax alle wuxuu dilay ma jirto yacni waxyaalo badan baa markaa salafkii laga soo gurinayayo bahasha iyadana ay ku caayaan markaa haddaba waxay tii hore laadhuudiina way xaaraantinimeeyeen tanna waa karaaha ayay ku tilmaameen waxay leeyihiin waxoogayga farqiga u dhexeeya waxa weeye tan ayada waxa ku sugan yacni waxoogay maamulah iyo tadbiiraba markaa ku sugan oo laga yaabo markaa inay dee dagaalkii wax ka tarto maamulkaa iyo qaabkaa loo wadayo saa la ysu dhaafinayo saa markaa wax la ysugu samaynayo laakiin laadhuudan markaa iyadu saasuna intaasaan dhacay iyadu wax alla wax macnaa may lahayn bay leeyihin laakiin tan waxoogay markaa tadwiir iyo maamula baa ku jira saa daraaddeed ay markaa karaaha u noqotay iyadu fain shurida fiihi maalun haddaba xoola haddii laga shardiyo lacibkaa markaa shidrinjee lagu ciyaarayo oo labada mid waliba markaa uu xoolo bixiyo fa qimaarun qima qamaar ayay noqonaysaayo bilijmaac iyadu waa xaaraan qofka markaa taa sameeyana shahaadadiisa waa lagu celinaya laakiin haddii uu qof dhinac ka bixiyo oo ka kale aan waxba bixinin ayadu qamaar ma noqonaysa laakiin bardo iyaduna waa xaaraan waa caqdi faasida waayo cuquuddii wax lagu kala qaadanayey horaynu u soo tilmaanno cuquuddii markaa dagaalka wax ka taraysay ee baabu sabqi waramyi aynu ku soo marnay weeyaan laakiin wax alliyaaliya waxa aan kuwa ahayn ama shax ha ahaato ama tan ahaatee wax ku kala qaadashadeedu iyaduna markaa caqdigeedu miduu ansaxayo ay bannaan tahay ma aha nardiga lafdiisa yacni ma marka uu qamaar ku jira bay markaa xaaraan noqonaysaa mise markaa aanay xataa lacag ku jirin waa xaaraan haddii markaa iyadoo wax lagu kala qaadanayo waa xaaraanoo waa laysla waafaqsan yahay haddii aanay lacagi ku jirinna culimmada in badan ayaa markaa xaaraantinimaysa qaarkoodna waa karaaha ayay ku tilmaameen wa yubaaxu waxaa la banneeyey alxudaawu heestii geela ayaa la banneeya wa samaacuhu dhegaysigiisana waa la banneeyaa wa yukrahu lghinaa'u heestii ayaa iyadana la nacaa bilaa aalatin marka aan aalla iyo miisig la soconin wa samaacuhu dhegaysigiisana waa la karahaysaa wa yaxrumu waxaa xaaraanaya isticmaalu aalatin aalla isticmaalkeed min shicaari sharabati kuwa sakhraamiinta ah ama markaa wax abba shicaarkooda iyo calaamadooda ka dumbuurin weeye wa cuudin weeye wa sanjin weeye wa mismaarin ciraaqiyin weeye ow istimaacuhaa ama wa istimaacuhaa iyo dhegaysigeeda laa yaraacin yaraaci isagu maya oo isagu ma aha yacnii xaaraan isagu ma aha fil asaxi haddaan qabanno qultu haddaan nawowi ahay waxaan idhi al asaxu taxriimuhu inuu isaguna xaaraan yahay weeye wallaahu aclam waxau sheekhu leeyahay wayaxillu waxaa xalaal ah alxudaa'u wa bidami alxaa'i ama xidaana waa la yidhi waxa weeye waa heestii geela markaa loo heesayey ee markaa lagu caraabinayey ama lagu waraabinayey ayaa la yidhaahdaa xudaaga iyadu taasi mid iska bannaan weeye waxaanay markaa wa samaacu wa simaacu wa samaacu maqalkiisa iyo dhegaysigiisuna isaguna waa mid iska bannaan nasaa-i iyo camalulyowm waleyl ku wariyey inkastoo sanadkiisa la daciifiyey inuu nebigu cabdillahi bn rawaaxa ku yihi xarig bilqowm fandafaca yasdajir yani dadkii waa markaa daaleene bal haddaynoogu yar dhufo buu hi markaa gabayaagii dabeetana waxoogay rajzi ah ayuu markaa ugu dhuftay oo markaa sidaas lagu wada dhaqaajiyey markaa iyada taa heesta geelu iyaduu dhib ma leh marka ay weliba maqashana geeluna markaas aad iyo laxaad markaa ayuu ugu socdaa oo taasi iyadu wax dhibo ay leedahay ma jirto haddii aan dee wax markaa qariban dee aan markaa lagu heesaynin wasamaacu dhegaysigiisuna markaa waa mubaax wa yukrahu waxaa la karaayaystaa alghinaa'u ghinaagiiyo heestii ayaa la karaayaysaa bilaa aalatin markaa aan aallo iyo wax loo tumaya aanay la soconin heestu waa karaaho wa samaacuhu samaacana waxaa laga wadaa istimaacu dhegaysigiisa ilaa samaac waa wax dhagahagan ku soo dhaca adigoo halkaa iska maraya wixii dhagaha ku soo dhaca samaac baa la yidhahdaa laakiin istimaac baa loo jeedaa dhegaysigiisuna isaguna waa karaaho waana marka uu bilaa aalla yahay markuu samaca aalla yahay ayada markaa dee heesidii iyo markaa dhegaysigiisuba labaduba xaaraan ayay markaas noqonayaan culimmaduna waxa ay tilmaameen ama heesta markaa ay ku soo ururiyeen waxaa le heestu haddii aan aallo iyo kaman iyo wax loo tumaya aanay jirin way kala qaadeen hadday horta ruux dumara ka imanaysa heestaasi binaamiisiga hoy raggu heesayso waa shay xaaraana waayo waxay culimmadu ka hadlaan oo yidhaahdaan yacni ruux dumar ay rag inay u aadaanto lama oggola marka ay salaada tukanaysa hadday rag maqlayaan inay codka kor ugu qaadaa ma bannaana markaa mar haddii salaaddii markay tukanaysay iyo aadaankii mid walba laliyaasa loo dhigo inay hal kanisa soo taagtay maantao dhan na nalayso maxaad u malayn markaa waa waxaan bannaanayn hadday laakiin dumaru heesayso munaasabad yacnii dumar ama cursi waxaanay ku heesaysaana hadal markaa wanaagsan oo aan wax dembi ku jirin iyo fuxshi hadday ugu heesayso oo dumar dhexdii ay tahay taa culimmadu waxay ku tilmaameen inaanay dhib lahayn hadday heesu nin ka imanaysu nin heesayo waxaa la eegaa hadalkanuu ku hadlaya iyo waxaanuu ku heesayo mar haddaan aaliya wax la tumayaa la soconin waxaa la eegaa nooca hadalka haddii hadalku hadal wanaagsan oo fadiilo iyo khayr iyo wanaag uu ugu yeedhaya ay tahay culimmada in badan baa bannaysay in badanina waa naceen waxaanay saxiix ka dhigeen inuu bannaan yahay dee kii naafica ee markaa waxtarka ahaa laakiin bishardi waana inaan la badsanin waana inaan waajibaadkana lagaga mashquulin baa layidhi taasi waa qodob hadduu laakiin hadal xun yahay waana siday u badan yihiin iminka majoratiga heesaheennu yacni waxa xun bay u badan yihiin oo masalan dee waa radiilo iyo xumaan iyo macsiyo ayaa loogu yeedhayaa munkar baa loogu yeedhayaa ruux dumara sifaynteed ayaa aya ayaa ku jira iyo jacayl iyo waxaan jirin baa la sheegayaa kaasi markaa isagu waa arrin xaaraana oo aan bannaanayn yacni tirindiisa iyo dhegaysigiisa waa isku mid waxa markaa badidooduna yacni sidaas ayay markaas u badan yihiin waxa markaa dadka ama wuxu tilmaamaya ama wanaag u tilmaamaya ama shaqo u tilmaamaya ama waxay qabsaan u tilmaamaya aad iyo laxaad bay ugu yar yihiin beri baa yacni qolyo fanaaniina ayaanu abwaaniina baanu ku doodnay annagoo halkaa tiyatrka waxaana wadaan ma bannaaniyo waa xaaraan balse iguna lahayn wax wanaagsan weeyi nin ka midoo markaa tukan jiray oo markaa isagu waxaan laguna dhex jiray una muuqday inay markaa xunti ayaa wuxu uhi war la gallaabta isaar baynu tiri naayma taasaa wanaagsan buu yidhi waxaan soo maydhan iyo wax kasii wada liita weeyaan waxaynu tirinaynaa ma taasaa wanaagsan buu yidhi yacni isagii baa furaya markaa waxan inuu wax xun yahay markaa taasi markay sidaa tahay waxa xun markaa uu ku heesayo waa midaan bannay waana majoritiga heesaheennu waxa ay u badan yihiin waana dee axaadiid baa ku soo aroortay oo iyo aayaadba waa ku soo arooreen sida ilaahay leey wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiid waxaa dada ka mida mid iibsanaya lahwa alxadiidka cabdilaahi bnu mascuud saxaabigaasi wuxuu hi ilaahi alla xaq lagu caabudaanu jirin isaga mooyane huwa alghinaa waa heesta buu yidhi aayadda qur-aanka ilaahay leey wastafsis man istatacta minhum bisawtika ilaahay leey shayddaanka ku fudaydso ku didso kaad awooda eeddaha ka mida codkaaga ku didso codkaas shayddaanku wax ku didsanaya alghinaa walmasaamiir walmalaahi baa layidhi waa heesaha iyo miisigada iyo waxa la tumayo leanna waa aswaad iyo codad markaa macsiya u gaara waxaa kaloo markaa imaamulbayhaqi warinaya inuu nebigu yidhi qhinaaga iyo heesu nifaaqa buu qalbiga ku dhaliyaa sida ay biyuhuba waxu soo saaraan nifaaq ayuu ku dhaliyaa halkaasay markaas mariyaro taasi waa midaan bannaanayn xagga dhegaysigana waxaa la yidhuun hadalku hadduu hadal bannaan yahay in la dhegaysaa waa bannaan yahay iyadoon la badsanaynin waajibaadna aan lagaga mashquulaynin hadduu xaaraan yahayna iyaduna waa xaaraan haddaba marka uu macalaallo yahay markuu macalaallo yahay ee miisigiiya wax la tumaya ay la socdaan ayada culimmadu waa xaaraantinimeeyeen tirintiisa iyo dhegaysigiisaba nin iyo ruux dumara midku doonaba haatake ijmaac baana markaa kusoo guuriyeen waana taayaadkaasi markaa ay tilmaamayeen iyo xadiidka saxiixa ah ee bukhaari warinaya nebigu uhi layakunuuna min ummatii ummaddayda waxaa ka mid noqon doona aqwaamu yastaxiluuna alxira waalxariira waalmacaasib waalkhamr waxaa ummaddayda ka mid noqon doona qolyo xalaashanaya oo odhanaya waa xalaal ama sidii xalaaleed oo kale u isticmaalaya alkhamra alxira walkhamra walxariir yacni zinadii iyo khamrigii iyo xariirtii walmacaasif macaasiftuna markaa waxyaalaha la tumo ee miisigaa wey kuwaas ayay xalaashan doonaan ayuu nebigu sala allahu alay wasalam yidhi ummaddayda ayay markaa ka mid noqon doonaan iyo aayaadka iyo axaadiida aan tilmaamaynin ijmaac baa lagu soo naqliyey waxaas inuu xaaraan yahay ijmaaca waxaa soo naqliyey abu ayib aabari ibnu salaax ibnu rajab alxambali ibnu qayim ibnu xajar alhaytami raggaasaa ijmaacaas soo naqliyey qurdubi weliba qurdubi isagu wuxuu yidhi ama almazaamiiru walawtaaru walkuuba waxyaalaha markaa la afuufo iyo waxyaalaha la tumo iyo awtaartaasi falaa ya- fa- falam yukhtalaf fii taxriimi simaaciha ayada layskuma khilaafin dhegaysigeedu inuu xaaraam yahay walam asmac buu yidhi can axadin miman yuctabaru qowluhu axad culimmada ka mida oo hadalkiisu ictibaar leeyahay culimmada qaar baa jira hadalkooda aanu ictibaar lahayn wax kasoo qaad aanu lahayn laakiin dadka hadalkooda ijmaaca loo ictibaariyo yacnii ee loo tixgeliyo khilaafkiisana la tixgeliyo oo min asalafi wa a'immati alkhalaf salafkii ka mida iyo aimmadii khalafka mida mid hadalkiisu tixgelin leeyahay oo maan maqal yubiixu daalika oo arrinkaa bannaynaya heesaha miisigu la socdo axad min asalaf iyo a'immati alkhalaf ka mida oo dadka hadalkooda la tixgeliya oo bannaynaya maan arag buuri وكيف لا يح... لا يحرم اما لا يحرم سان حرام نقول وهو شعار اهل الخمر والفسق والفساد والمجون وشعارك يا مركا علامتها الا ينتك خمرك يا فسق يا فسادك يا حمانتم يعني واخا استعمالان وي مركا سداس اي علماء u qaybiyeen marka uu qinaagu markaas yahay midaan aalla iyo waxba la soconin ruuxii dumar ahaa ee rag weysayay ma bannaana dumar haddii weysayso markaa waxa aysanay ku heysay waa bannaan yahay hadduu ninka yimina waxa markaasuu ku heysay unbaa laga hadduu hadal wanaagsan yahayna waa bannaan yahay hadduu hadal xun yahayna ma bannaana marka uu bi'aalati yahay ee miysig la socdana wuxuu doono hadalkaasi ha ku jira ha qasiida ha ahaado nashiida ha ahaado mar hadduu miisig la socdo ayadu markaas xaaraan weeye saa ijmaaca ay culimmadaasi markaa ku soo naqliyeen way jiraan markaa dee culimo hore oo markaas sida khazaali oo kale kitaabkiisan la yidhaahdo ixyaa culuumudiinka wuu ku banneeyaa miisigana jiqjiqda shimbiraha oo kale ayuunbay kala dhigan tahay buu yidhaahdaa ibnu xasmi baa ka mida kitaab tawqulxamaama la yidhaahdo ayuu leeyahay iyo afraad yar oo caynkaasa laakiin jumhuurulculamaa halka ay marayaan raggaa badna ijmaaca ku soo naqliyey halkaas weeye ragga markaa maanta yacni jooraalada ku qoraya waxaa soo qaadanaya ee yacni ka dhigaya markaasi wax cusub oo kale yacni wax xilli hore laga faaruuqay oo markaa inta ku tagtayna dee intaa tirada yar ay tahay weliba ayaga lafdoodu qardaawi baa ka mid ah kitaabkiisa alxalaal waalxaraam wuxuu ka hadlayaa inaanay dee waxan ahayn oo fasaadkan iyo fisqigan iyo waxan aanay ahayn buu ka hadlaya xataa qolada bannaynaysaa marnaba ma waafaqaysa heesaheennan iyo waxan markaa innagu aynu tirina xataa kuwa banneeyey ma waafaqayso midda labaad dee nebigu wuxuu tilmaamay afar arrimood oo la xalaashan doono dee ninka markaa miisigii xalaalaynaya beritana xariirta iyo markaa khamriga iyo zinada ayuu dee xalaalayn doonaayo iyadana ku socdaa ile kuwaasaa markaa la xalaashan doonaa buu yidhi markaa wuxuu yihi sheekhu wayukrahu lqiraawa ayaa la karaysaa bilaa alatin wa samaacuhu dhegaysigiisiina iyadana waa la karahiyeysaa waa markuu bilaa alati ama maca alatin fa xaraamun فحرامان بولي مركي لكن أهل الله سعطة لبضوا حرام ويحرم وحا حارانا استعمال آلة آلة إن لا استعماله أما الله يشو من شعار الشربة كو عب الشعار كو دي علامته هذا كم ذا وقال هذا مركا دي خمر يوحي لها عبتئ دبيتنا مركا قراعتا كضنبور بالك ضنبور كلا يلاحظو ويب ضنبوركو dee waxa ma garanayno markaa magacyada dee kuwaasunbaa markaa magacyadooda garan lahaaye waxa weeye waa kan dheer ee dhinacana u yar buuran ee dhinacaasa u dhuumanee dabeetana awtaarta yare markaasa ay u tumaan isagula weeye ee laakiin sidaa u dheer isagu kaa dumbuur baa la yidhaahdaa hooji kamanunbay mala yidhaahdaan wacuudin cuudkuna isaguna waa kaasoo kale un laakiin wuu ka gaabanya waanu ka dhakan wen yahay isagu dhaka weynina kuusanoo inaha leegna wuu leeyahay yacni sidana wuu uga yargaaban yahayoo awtaartaa markaa ay tumaanay markaasaa yidhaahdaanna wuu leeyahayoo kanay markaa keligii meelaha ku tumaan ee ragga qaarkood ay iska sidan jireen ee kaana cuud baa la yidhahdaa wa sanjin sanjigu isagu waxa weeye waa sufuradan ay tumaanee markaa ama labadan kala sarreeya kaga dhowdhowdhowdhow siiyaan ama ayaga laftooda aysan isugu garaacaan sanjiguna waa kaa balidinku magacu bixiya waa kaasi ومزمار عراقي iyo mismaarka ciraaqiga mismaarku waa kalay kaga fiifiisaya somaad arage xaggana saa uga soo daloola ama meelahan dhexda iskaga ceshana markay caroogay afuufaan ay kaga fiifiisiyaan kaa weeye mismaarku wa mismaarin ciraaqiyin iyo wa simaacuhaa dhegaysigeeduna een, ayaduna waa xaaraan aalada aan soo sheegnay oo waataa nebigu diiday laa yaraacin yaraacu isagu ee xaaraan maaha yaraacu shabaabana waa la yidhaahdaa shabaabadu iyadu waxa weeye ama yaraacu waxa weeye had iyo goolale carabtaa isticmaashee waa ushan yaree markaa daldalool kale ee markaa ay kaga fiifiifiisiyaan iyadana ee ushan yare saa u dhuuban weeye iyadu markaa yaraaca ama shabaabadu booji magaceeda markaa ma garanayo fila saxi qultu waxaan inawowi haddaanay alasaxu taxriimuhu inuu xaaraan yahay weeye wallahu aclam waxaasoo dhammi yacni shabaabadaas ama yaraacaasina inuu xaaraan yahay weeye oo markaa qoladan asaxa waxay leeyihiin dee xagga socodka iyo markaa nishaad iyo firfircooni geliya nawowina wuxuu leeyahay markaas waa xaaraan markaasoo een, waxaa hore ayuunbuu markaa la mid noqonayaa oo wuxuu kaga duwan yahay een, ma jirto ayuu leeyahay oo mismaarkaasuma markaa la mid noqonayaa waana sida markaa rag badani ay xoojinayaan wayajuusu waxa bannaan dufun isaga dufkii ayaa bannaan dufku isagu waa durbaankii ama waa kan yaree hadyo gooraale labada weji markaale hadyo gooraale soodaanta iyo markaa ay gacanta iyo ay ku tumaane si ay ugaga bowbow siiyaan ee yare koban ama yare kuusan ee isaga inta badan gacanta lagu tubo dufku isagu waa kaa wayajuusu dufun dufkaasaa bannaan licursin yacni cursi dartii loo tuma aqalgal ama yacni guur dartii loo tumayo oo xadiid baa ku soo arooray tirmidi warinayay ibnu maaja iyo walow sanadkiisa la daciifiyey aclinu hada nikaax nebigu wuxuu uhi muujiya guurkan wajcaluuhu fi lmasaajid masaajidana geeya wadribuu calayhi biduf dufkaana markaa garaaca si loo ogaado dee halkaa markaa arrin weyn inay ka dhaceen wa khitaanun iyo khitaan wayajuusu licursin wa khitaanin walikhitaanin markaa in khitaan iyo gudniin markaa dartii loo tumaana iyaduna way bannaan tahay fil asaxi asax haddii aan markaas qabanno oo iyo dee wixii lamidaba wakadaa hayruhumaana waa la mida cursiga wixii markaa dee lagu muujisanayo markaa fur ama dhalasho ama ciid ama qof maqnaayo markaa soo galay oo kale fila saxiib xadiid baa jira imaamu tirmidi uu warinayo sheekh albaanina sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay nebigu markuu madiina ka soo noq ku soo noqday maqaasidiisa iyo duulimaadyadiisii qaar ka mida ayaa addoon baa timi madooba waxay ti ya rasuulahi waxaan ku nadray ilaahay hadduu ku soo celiyo adigoo badqaba inaan hortaa duf ku garaaco markaasuu in kunti nadarti fa awfii binadriki haddaba nadarkaagii oofiyo bahalka tun buu yidhi markaa dee farax ay muujisanaysay ayuunbuu ahaa fil asaxi haddaan qabanno wain kaana fiihi jalaajilu waxyaalo jalow jalow yidhaahdaa haba ku jireen jalaajilshu waxa weeye waa xareeqooyin yaryar oo markaa iyaguna sufur ah oo markaa dhexdiisa laga lulo oo iyaguna markaa jalow jalow leeya kuwaasi haba ku jiraane waa iska bannaan yahay wa yaxrumu waxaa xaaraana darbulkuuba iyada kuubada garaaceedu waa xaaraan wa hiya tablun waa tibli iyo durbaan tawiilun oo dheer dayiqulwasadi oo wasadkiisa iyo dhexdiisu markaas ay cidhiidhi tahay waxau leeyahay sheekhu wayajuusu dufun ayaa bannaan licursin iyo wakhitaan wakadaa hayruhumaa yacnii waxaan ahayn markaas cursi iyo markaa khitaan aan ahayn iyagana waa loo tubi karaa fil asaxi haddaan qabano wain kaana fiihi jalaajilu waxyaalaha markaa xalqooyinkaa yaryar ee markaa jalawjalamlaynayaaba ha ku dhex jiraan wa yaxrumu waxaa xaaraana darbulkuuba kuubada iyada garaaciddeedu waa xaaraan isaga inoo fasiraya wuxuu uhi tablun tawiilun dayiqu lwasad isagu waa durbaan dheer oo dhexdana cidhiidhi hadyo gooraa leh kan markaa dee sidaaba ula simane markaa ayma dusha waxmarha kaga garaacaan ee siiba weliba labada wejina leh ayaa markaas la yidhahda ama sidaa markaas u dheere xaggan iyo xaggaba markaa laga garaaci karo dhexduna marka ay dhuuban tahay kaas ayaa kuubada la yidhaahaa waayo xadiid baa ku soo arooray abu daawuud uu warinayo iyo ibnu xibaan oo sheekh albaanina sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay ina allaha xarama alkhamra walmaysira walkuuba baashaa kuubada la yidhaahdo khamaarka iyo khamriga iyo kuubada labadaba waa la xaaraantinimeeyey la raqsu ayada isluulidii xaaraan ma habeli ilaa an yakuuna fiihi takasurun takasur iyo isijabin inay ku sugan tahay mooyaane ka ficli lmukhanifi sida kii markaa mukhanifka ahaa ee isnaageynayey ficilkiisoo kale mooyaane wa yubaaxu waxaa la banneeyaa qowlu shicrin gabay culintii ayaa la- ayaa- ayaa la banneeya wainshaa'aduhu mid hore marintiisa iyo ku celintiisa ayaa la banneeya ilaa an yahjuwa inuu cid ku caayo ow yufxisha ama fuxsh iyo xumaan inuu ku gelaya mooyaane ow yucarida ama inuu ku sarbeebayo biimra'atin haweenay mucayana yacni mucayano oo la garanayo heblaayo cayinayo inuu ku sarbeebayo mooyaane waxau sheekhu leeyahay wayaxrumu waxa wa- la la raqsu ayada wuxuu uhi raqsigu een, xaaraan ma aha raqsigu ay markaa ka hadlayaan waa waxoogay markaa islululidii oo waxay leeyahay xaaraan ma aho liannu mujaradu xarakaatin cala siqaamatin wastic wa- ee, wa ciwijaaj yacni waa kolla way istoosinaya kolla markaa dhinacan ama dhinaca ama xaggan dambe ayuu markaa sidaa isu yar jijebinayaayo ayada wax dhibi kuma sugnaa ayay leeyihiin waxaanay markaa deliishadaan xadiid saxiixa oo markaa inay caaisha oo markaa xagga dambe nebiga ka taagan ay eegaysay qolo xabashi ah oo masjidka hum yalcabuuna wayarfisuuna yalcabuuna wayarfisuuna baa la yidhi markaa licibku waa ciyaartii rafsiguna markaa waa raqsiga iyo isjajabintaas weeye Een, taas ayay markaas u deliishadeen oo waxay dhahdeen waa mid iska bannaan waana arrin markaa shaaficiyadu u gaar ah laakiin fuqahada kale xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo ninka qafaal la yidhahyo min ashaaficiya ka midi waxay dhahdeen raqsigaasi iyo isjejebintaasi waa mid karaaha'a bay yidhahdeen ficilkiisuna danaa'atun wa safahun waa liidasho iyo safihnimo iyo caqligaabni bay yidhahdeen wa annahu min musqidaati almuru'a weliba wuxuu ka mid yahay muru'ada iyo sharafda waxa rida waxa uu ka mid yahay lahwigii ayuu ka mid yahay xadiidkan markaa xabashada ee ay qoladan ay soo deliishadeenna waxay leeyihin waa ku boodboodka markaa silaaxooda iyo ciyaarta markaa warmahooda ay ku ciyaarayeen ayuunbay hayd sida riwaayo kaleba ay tilmaamaysa yalcabuuna cinda rasuulillahi bixiraabihim warmadooda yaryar bay ku boodboodayeenoo ay ku ciyaarayeen laakiin dee jaas iyo markaa islulid may ahayn tan markaa ay bannaynayaanna een, waxa weeye markaa maaha markaa tan innaga dee aynu samaynay jaaskan markaa innagu aynu samayn inkastoo walow isaga lafdiisaba luqahaan raqsi un la yidhaahdo haddana isagu dee noocan maaha ila isaga waa dhidhidhidhidhi iyo markaa waxaan macno lahayn iyo islululidii markaa weeye kani laakiin waa un yacni foorfoorasigaas iyo markaa jidhka un isla yar qaadqaadkaas un wey laakiin kani waa dhidhidhidhidhi aan markaa waxa la wax macnoy leedahay aanay jirinoo markaa wax laga run yahay markaa kani isagu ma bannaano oo cid markaa isaga bannaysay kan ma jirto waa kanay markaa leeyihin ilaa an yakuuna fiihi takasurun inay isjejebini ku sugan tahay mooyaane ka ficli mukhanif sida kaa mukhanifka ahay markaa istumaraynaya ficilkiisa oo kale hadduu noocaa yahay isagu markaa midaan bannaanayn weeye kan markaa wadaadadan markaa xadreeya iyo markaa noocan isjejebintoodanna ayada lafdeedana culimo fara badan ayaa markaa diiday oo ninka markaa weyn ee shaaficiyada ka tirsan cisudiin ibni cabdisalaam suldaan ulculamaa wuxuu hi alraqsu laa yatacaataahu ilaa naaqis lcaqli walaa yasluxu ilaa linisaa qof caqligiisu dhiman yahay ayuunbaa markaa nin caqligiisu dhiman yayuunbaa waxaa sameeya dumarkaa markaa ay arrintaasi aanu tahay markaa rucuuna iyo safiihnimo ayuu iyada lafdeeda ku tilmaamaya waxaa ka mid a markaa ragga aadka u diiday sheekhan isaguna kifaayatulakhyaar kale markuu isaguna halkan oo kale awshaaca sharaciisa ku hadlayo aad iyo laxaad buu isaguna arrintaas uu cambaareeya waxaa ka mid ah sheekh albani oo kale isaguna silsilatu اlaxaadiiثu daciifa ee ayaa isaguna ku soo qaadanaya inkastoo yacni hadallada weli waan sii hayaa laakiin goortaan akhriyey waxay ahayd lix iyo siddeetankii bay ahayd baan filaya xadiid buu markaa sharaxayay silsilatu axaadiiثu daciifa mujaladka koobaad markaa xadiid buu tilmaamaya wuxu uhi walaqad kasura اlistidlaalu bihada اlxadiiث على مشروعية ذكر على الصورة التي يفعلها بعض أهل الطرق من التحلق والسياح والرقص والتمايل يمنة ويسرة وقدام وخلف مما هو غير مشروع باتفاق الفقهاء ساسولي هل قاصر هذا الكاقبطري وحيري حديث بو مرها كان لي حديث كان واحد ودري شيء موري أهل الطرق قاركود آه على مشروعية الذكر inuu dikrigu mashruuc yahay calaa suurati alatii yafcaluha bacdu ahli turuq sida ay sameeyaan ahlu turuqa qaarkood mina tamaayul ee wishaan yumnatan midig wa yusratan bidix wa qudaamo xagga hore wa khalfo xagga dambe inay saa markaa u jaasaan mima huwa gayru mashruucin biitifaaqi lfuqahaa buuli waa waxaan mashruuc ahayn fuqahadoo dhammi say isku waafaqsan yihiin isagaa markaa albaani baa markaa kitaabkiisa silsilaha markaa hadalkaa ku soo naqliyey markaa taa wadaadadu markaa boodboodka iyo jibbadaa markaasay sameeyaanna sidaasay markaa culimmadu halkaa ula mareen wa yubaaxu waxaa la banneeyaa qowlu shicrin shicir tirintii shicirku waa curintii gabay inuu curiyo ayaa la banneeyaa wa inshaaduhu egimaa qowl waa curintii wa inshaaduhuna waxa weeye waa mid horoo la tiriyey marintii waayo nabiga sal l shucara ayuu lahaa dee u dhegeysanaya xasan ibnu haabit baa ka mid aha cabdillahi ibnu rawaxa ayaa ka mid ahaa waxaa imaamulbayhaqi uu warinayaa iyadana inuu nebigu hadur yeelay weliba sanadka xadiidkana waa la daciifinayaa ninkii la odhan jiray kacab ibnu suhayr inuu markaa hadur yeelay dhiiggiisa markaasuu madiino soo galay isagoo isqarinaya salaad subax buu dabeetana u yimi wuxuu tiriyey baa la yidhaahdaa qasiidadan loo yaqaano baanaad sucaada ee ibnu hishaam iyo baajuuriya ay sharaxayeen dee adab ahaanta lagu dhigto baanad sucaadu faqalbilyo matbuulun mutayamun irthuhaa lam yufda makbuulun halkaa uu ka bilaabayey taasuu tiriyey baa la yidhahda markaa ruux dumaru in badan kaga hadlayo marka dambe uu soo galay umbitu ana rasuulallahi awcadanii walcafu cinda rasuulillaahi ma'muulu wax badan buu ku tirinaya dabeetana waxaa riwaayadan bayhaqigu uu leeyahay waxay tilmaamaysaa inuu markaa nebigu markaa iska saamaxuu ka raalli noqday inuu mucaawis markaa siiyey markii dambe mucaawiye uu lacag badan markaa ka siistay imaamu shaaficina waxaa laga wariyay ashicru kalaamun xasanuhu ka xasani wa qabiixu ka qabiixi gabaygu waa hadal kiise wanaagsanina dee hadalka wanaagsan buu la mid yahay kiisa xumina hadalka xunun buu lamid wuxuu kaga duwan yahay ma jirto miisaanka iyo isuyargoynta iyo qaabayntaas ayuunbuu hadalkii kaga duwan yahay kiisa xumina waa xun yahay kiisa wanaagsanna waa wanaagsan yahay ilaa an yahjuwa inuu markaa dee cid ku caayayo oo markaa ku dhibayo mooyaane waana sida xadiidka saxiixa ah imaam muslim uu ku soo arooray baa lagu xambaarayoo lian yamtali'a jawfu axadikum qayxan khayrun lahu min an yamtali'a shicraa inay midkiin calooshiisu malax buuxsanto ayaa uga khayr badan inay gabay ka buuxsanto waa gabaygaa xun baa la yidhi xadiidkan ina min ashicri laxikma shicirka markaa xikmad ayaa ka tirsan oo ku jirta ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi xadiid kaloo imaamu muslim uu warinayo nebigu shariid ibnu suwayda thaqafi ayuu wuxu uhi umaya binu abi salt gabaygiisii wax ma ka haysaa markaasuu ihi haa hii buu markaa lahaa markaa wad buu ihi wax badan buu tiriyey markaasaa wuxuu ihi boqol bay duutay suu ihi kaada an yuslim ninkaasi gabaygiisa cibrada iyo towxiidka iyo waxa ku jira wuxuu u dhowaaday buuhi inuu islaamo boqol baydoo markaa uu leeyahayna oo la tirinayana markaa wuu dhegaystay markaa inlaan yahjuwa inuu markaa cid ku caayayo oo yufxisha ama markaa fuxshi uu ku samaynayo dee ammaantii uu xadka dhaafiyo mooyaane ile fuxshiga xumaan haddii lagu sameeyo xaaraan buu noqonaya wuxu maa kaana alfuxshu fii shayin ilaa shaana walaa kaana alxayaau fii shayin ilaa zaanahu fuxshigu shay ma gara ilaa waa fool xumeeya xishood iyo xayaa lama geliyo shay ilaa markaa waa qurxiyaa ow yucarida biimra'atin mucayana ama imra'o mucayano ah inuu dee markaa ku sarbeeyo an yucarida inuu markaa ugu bambaxayo an yucarida inuu ugu bambaxayo biimra'atin mucayana imraa mucayana inuu ugu bambaxayo mooyaane oo markaa dee ku tilmaamayo ku sifaynayo oo sifaadkeedii markaa dherarkeedii iyo gaabnideedii iyo midab waxaynu sifaynay saan markaa kuwa lagu imtixaamay heesuhu markaa tashbiih baa la yidhaahdaa taasina iyaduna mid bannaan ma aha mid jirtay maaha in bay leeyihiin tan markaa uu dee zuhayr kacb ibnu zuhayr markaa isagu uu tirinayey mid markaa jirta maaha in hadalun markaa aad buunu markaa u wadayaa marka hore marka dambe haddana markaa finish ka dhigayaayo mudda ayuu wadwadaya walmuru'atu muru'aduna takhalluqun waa ka dabeecad yeelasho bikhuluqi amhaalihi kuwa la midkaa dhaqankooda fii zamaanihi wakhtigiisa wa makaanihi iyo meeshiisa falaklu cunid fii suuqin wax lagu cuno walmashyi socod makshuufa ra'si isagoo madax faydan uu socdo waqublatu zawjati wa amatin xaaskiisa iyo addoontiisu ku dhukado bixadrati nnaasi dadka markaa dhexdooda waigtaaru xikaayaatin iyo sheekooyin badsashadood mudxikatin oo ka qoslisa wa lubsu faqiihin qubaan uu xidha markaa bahalkaa xagga dambe ka furan wa qalansuwatin iyo koofiyaddaa wareegsan xayثu meeshii laa yuctaadu aan laga caado dhiganaynin iyo wa ikbaabun daa'imid calaa licbi shidrinji shidrinji ciyaarta aan la daa'imin ow khinaa'in ama hees ow samaacihi ama dhegaysigiisa waydaamatu raqsin isluulidaa daa'imideedu yusqituhaa intaasoo dhammi muru'adii weyriyaysaa meeshay ka saaraysaa walamru arrinkuna fiihi shayga muru'ada ridaya yakhtalifu wuxuu isku khilaafayaa bilashkhaasi dadkii walaxwaali xaaladihii walamaakini meelihii wa xirfatun daniicatun xirfo xun ka xijaamatii toobinkii weeye wa kansin xaaqidii weeye wa dabqin magdintii weeyaane minman ka ahaatay laa taliiqu bihi aanay u habboonayn tusqiduha waa ridaysaa fain ictaadaha hadduu ka caado yeesho wa kaanat xirfata abiihi shaqadii aabbihiina ay tahy falaa ma ridaysa filasaxi haddaan qabanno waxaynu nidhi qofka markhaatigiisa la aqbalaya duu muruu'a inuu yahay haddaba muruu'adii maxay tahay wuxu uhi walmuru'atu muru'adu waxa weeye takhalluqun waa inuu qofku ka akhlaaq iyo dhaqan dhigto bikhuluqi amhaalihi kuwa lamidkaa khuluqooda iyo akhlaaqdooda ee dadka isku casrigaa yihiinee weliba kuwa sharciga iyo aadaabtiisa ilaaliyo ah kuwa la midka ah isku faca ay yihiin isku casriga iyo xilliga ay yihiin ee weliba kuwa ilaaliyo ah aadaabta sharciga ilaaliya manhajka wadada sharciga aadaabta kuwa ilaaliya akhlaaqda iyo dhaqankay leeyihiin waa inuu ka dhaqan dhigtaa fii zamaanihi xilligiisa wa makaanihi iyo meeshiisa lannu arrimaha curfiga ahi say u koobmaan waa daran tahay waxaana isku khilaaftaa ashkhaasta iyo asbaanta iyo beledada cadaaladdu ayadu isma khilaafto ashkhaasta iskuma khilaafto cadaaladdu xaggeeda way ku siman yihiin fisqiga ka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya amaa muru'ada miyaa iyadu way iskhilaafaysay oo dadka ayay isku khilaafaysaa muru'ada qaar baa yidhi waa in layska ilaaliyo wixii markaa dheeldheeliya in lagu qoslo keenaya waxay culimada qaar yidhi waa inuu naftiisa ka ilaaliyo wasakhda iyo wixii markaa dadka agtoodu ay u qaadanayaan shan iyo foolxumo markaa qofku hadduu ku dhaqmo dadka la midka ah xagga zamanka iyo xagga makaanka iyo xagga da'daba ee weliba kuwa ilaalinaya dee aadaabta sharciga ilaalinaya kuwa hadduu akhlaaqdooda iyo dhaqankooda wanaagsan yeesho qof muru'alo markhaatigiisa la aqbalo noqonaya laakiin qofka aan ilaalinin wuxuu noqonayaa qof aan muru'a lahayn oon markhaatigiisa la qaadanin haddaba arrimo ayuu sheekhu inoo soo qaadanayaa dee xilligaa lagu tirinayey inay yihiin waxyaalaha muru'ada ridayaan falaklu cunid iyo cabid fii suuqin lagu cuno ama lagu cabo qofka aan suuqi hayn suuq joog aan ahayni waxaa tahay yusqiduhaa muru'adii waa ridayaa qofku hadduu suuq joog yahay oo halkaasun taagan yahay waddadaasuu wax ku iibinayo dee marka loo keeno kaloodhadiisa ama saaxankiisa yar dee halkaasuu iskala hoos fadhiisan ila isagu waaniga halkaasuun taaganoo isagu hoy kalaba iyo meel kale uu qada tagaa ma jiray halkaasuu taagay laakiin qof aan suuqi ahayn inuu markaa halkaa wax iskaga cuno ama wax iskaga cabo ayada dee muru'adii iyo sharafdii bay ridaysaa rag waaweyn baad arkaysaa markaa ama xabxab ku cunaya ama garkunteelegi qamqamta markaa suuqa dhexdooda ku haya yacni wax alla wax muru'iya wax sharaf uu leeyahay qofka weyne markaa suuqa wax ku cunaya ee aan suuq joogna ahayn maaha markhaatiga laga qaadan maayo markaa garkiisuna kaad mooday maaha unbuu noqonaya markaa ninkii la yidhi war kaalay ninkaa gar kale haynoo haynoo gar dhaqi yidhi war garigu kaad mooday maaha falaklu fii suuqin markaa wuxuu ridayaa muru'adii laakiin shaaha oo kale masala iminka sharaabak oo kale kucabida dibaddu waa yacni iyana waa waa foolxumo mabaan suuqihayn laakiin shaaha oo kale meelaha maqaxiyo dibadda la iska cabaya iyadoo xilligan marka loo eego musqdaatulmuru'a ma noqonayso inkastoo dee laba qarsigu iyadii buu ku wanaagsan yahay walmashyu socod suuqa uu socdo makshuufa ra'si isagoo qofka madaxiisii faydan yahay ama jidhkiisa meelaan cawro ahayn ay faydan tahay dee qof xaajiyana aanu ahayn ilaa qofka xaajiga markaa dee wax badan baa muuqanayay markaa ayaduna yusqiduha kaasina waa ridaysaa qofkiiba markaa madax qaawan weliba dee dadka waaweyn iyo culimmada iyobaa markaa madax qaawanidaasi aanay hore ugu wanaagsan haddana aanay ugu wanaagsanayn haddana aanay ugu wanaagsanayn marka dee masalan dadka masalan culimada kale cadde surwaalka oo kale waxaas wuxuu wanaagsan maaha wax muru'adooda iyo sharafdoodana markaa ridaya ayaa markaa noqonaysa walmashu makshuuf ara'si ayaa ka mid ah wa qublatu zawjati wa amati bixadrati innaas inuu ninku xaaskiisa ama addoontiisa dadka dhexdooda ku dhunkado ama ku taataabto ayaduna waxay ka mid tahay waa bilaa sharaf ee kamana soo fuusho ilaa can dii himmatin danii'a bay yidhahdeen qof himo markaa hoosaysa lah oo markaa aan waxba ka xishoonaynin kaasoo kale ayuunbay ka soo fushaa waiktaaru xikaayaatin xikaayooyin iyo sheekooyin badsashadood mudxikatin oo dadka ka qosliya dadkanuu dadka ka qosliya soomaadarga caadada ka dhigtay ayadana taasina way ridaysaa markaa iyaduna muru'adii haddii aanu badsanin ama qofka yacni se ilaahay o abuurya hadalkiisa un dadku ay ku qoslayaan taas iyadu markaa dhib male laakiin waa qofka waxaan dhaqan ka dhigtay ee markaa u qasinaya dad baa jira dadka un dacayadeeyo hadalkooda un lagu qoslo wuxuu uhi man takalama bilkelimati yudxiku biha julasaa'ahu yahwii biha fi naari sabciina khariifa waa xadiis saxiixa imaam bukhaari baa warinaya qofka ku hadla kelmaduu dadka kaga qosinaya dadka la fadhiya wuxuu ugu hoobanayaa naarta toddobaatan dayrood yacni inuu jirto in leeg buu kaga hoobanayaa markaa taasina muru'adii way ridaysaa wa lubsu faqiihin faqiih xidhashadii quba'an uu xidho ayaduna waa mus yusqiduha buu ridaya ma ama qaba'an ama quba'an ama qiba'an waxa weeye waa maro ayayna dusha laga xidhan jiray oo weliba xagga dambe ka furan haddaad soomaaliya tan ay dhakhaatiirtu dusha ka xidhaan ama neersi ay xidhaan ee xagga dambana ka jeexanee dusha laga xidhanayo waa taasoo kale inuu ninka faqiiha ama culimmada aha taa markaa suqa ku mara iyaduna muru'adii iyo sharafdii way ridaysaa wa qalansuwa qalansuwa waxay yidhahdeen libaasun lira'si mukhtalifu alanwaaci walashkaal waa wuxuun madaxa la gelin jiray oo noocyadiisu iyo shakliyadiisu iskhilaafsan yihiin siiba waxay ku tilmaamaan ama tan yara yuhuuddee markaa meelahan dhoorka la saaro ama tan wareeggale tan markaa wareeggalehe wareegga sidaa markaa dhinacyadoodo dhamme ay u wareegsan yihiine xoogay markaa ay ka baxsan yihiin noocaasay markaa ku tilmaamaan qalansuwada taa markaa inuu ninkii faqiih ama culimmada haysan xidho xaysu meeshii laa yuctaadu aan caado looga lahayn markaa xidhashadeeda iyaduna muru'adii way ridaysaa haddayse caado tahay markaas in la xidho markaa dee culimmada iyo dadkaas ay xidhaan muru'adii ma ridayso wa ikbaabun joogtayn iyo daa'imid calaa licbi shadranji shadranjiga jaska ciyaaridiisa oo muhimaadkiisii ay ka mashquuliso laakiin marka aan wax xaaraantinimaynayo ama waajib aanu kaga dayacmaynin oo aan masala salaaddii ku dhaafaynin oo kale ayaduna markaa muru'adii way ridaysaa muru'adii iyo sharafdii qofka markaa way ridaysaa haddayse dee waajibaadkii markaa iyada taasi waaba halisba wa khinaa'in ow calaa khinaa'in ikbaab iyo daa'imidii joogtay calaa khinaa'in heestii ow samaaciha ama dhegaysigiisii isaguna waxaa haddii markaa la joogteeyo wuu ridayaa muru'adii iyo sharafdii markaa meesha ayuu ka saarayaa wa idaamatu raqsin raqsigii iyo isluuladii markaa isaguna joogsiintiisu waxaasoo dham yusqiduhaa waa ridaya markaa halkaasumaad ku wada cadfi waxaad odhan falaklu fii suuqin walmashyu mashruufa ara'si waqublatu zawjatin waamatin bixadrati innaasi waiktaaru xikaayaatin mudxika wa lubsu faqiihin qabaa'an wa qalansuwatin xaysu laa yuctaadu waikbaabun calaa licbi shidrinji ow ghinaayin ow samaacihi waidaamatu raqsi yusqiduhaa intaasoo dhami muru'adii iyo sharafdii meesha ayay ka saaraysaa oo qofka waxyaalaha lagu arkay caadaystaa waxa uu ka dhigayay qof aan muru'a iyo sharaf lahayn oon markhaatigiisa la qaadanaynin waxay culimmadu ku daraan arrinta annaga xilligeygii aan dhici jirin laakiin dee dadku iminka iska caadaystay xalqadaha la fadhiya siiba kuwa cilmiga iyo cagaa ku soo kala fidintooda yacni culimmadu kutubta waxay ku tilmaamaan inay ka mid tahay musqidaat almuru'a waxyaalaha muru'ada rida ayay ku tilmaamaan abushaacib iminka shuraaxdiisoo dhami markay ka hadlayaan taas ayay markaa ku tilmaama dee maraa laakiin hadda la iska soo kala fidiyaabaa la caadaystay walamr aniga ma- xilliyadan wax baran jiray ma dhici jirin nin xalqadda inuu markaa la fadhiyo inuu cagaha soo fidiyo wax dhici jiray may ahayn walamru fiihi arrinka markaa haddaba in- musqidulmuru'aha yakhtalifu wuxuu isku khilaafayaa bilashkhaasi ashkhaasti walaxwaali xaaladaha wal amaakini iyo goobaha arrinkani curfiguu ku taagan yahay oo waxaa la arkaa waq shaksi ku xun inaanay shaksi kale ku xumaanin waxaa la arkaa wax xaalad xun xaalad kale inaanay xumaanin waxaa la arkaa wax jiha ku xun jiho kale inaanay ku xumaanin ayaa la arkaa bal masalan waxyaalaha ay soo qaadanayaan culimmadu waxaa ka mid a een, raashinka iyo biyaha iyo inuu ninku xaafaddiisa u qaadaa meeshii aan caado aanay ahayn waxay leeyihin muru'adiisii bay ridaysaa iminka ninku haddaanu meherad haysanin oo aanu ama dukaan ama hudheel haysanin inuu islaamaha soo dhex qaado oo dabeetana hilibkana ka iibiyo yaanyadana ka iibiyo basbaaskana ka iibiyo oo dabeetana halkaa bacda yar ku rito halkaa la maraa isagoon markaa ahayn markaa nin dukaan haysa ama hudheel haysa hadduu dukaan ama hudheel haysa isagu wuu ka duwan yahay oo isagu dee isaga u soo adeeganaya laakiin intii yaraydee adeega bariiska lagu kariyay hadduu isagu markaa halkaa soo qaato islaantaada baan ku ogolaanaynba oo markaa wax sharaf darro markaa lagu caayayo u arkaysa laakiin dee sacuudi arabiya haddaad tagto ama carabaha aday iska soo qaadanaya markaa waxaag oo dhammo intaad iska soo iibisa salalkiiyo mid walba hadaa markaa gaariga kusoo ridanaya markaa islaantii u keenaya markaa wax halkan markaa musqid ku noqonaya ayaa meel kale marka la tago aan ku noqonaynin wax shaksi weyn oo dee ummadda dhexdeeda qiimo kule sharafadiisa ridaya ayaa dee kaa iska suuqjoogee caadiga aan ka ridaynin aqdaartiina markaa isku mid bay noqonayaan markaa qofku inuu eego uun hadba goobta iyo meesha uu joogo waxaasaan samayn jirin inuu haddaad la timaado yani hawad halkaad ku samayn jirtay iminka waxaad arkaysaa mid magaalada jooga dabeetana intuu burkiisii iska soo qata maangoolkiisii ayuu saa iskaga qabsay markaasu magaalada iska dhex maraya dee markuu keyntiisa iska dhex jooga caadi bay ahayd laakiin markuu halkan joogo dee waxaa loo arkayaa foolxumo weyn leannu ama qof halkan marayuu dari ama mid kaloo halkan marayuu markaa darayaa markaa yani waxaasaanu samayn jiray iyo caadi bay xagga iyaga ka ahayd ma aha iska jir halkii haddaad ka timi halkaad joogto waa inaad iska ilaalisaa wa xirfatun danii'atun xirfo iyo shaqada xun ee laakiin dee bannaan laakiin dee waataynu halkii adcimadana ku soo maraynaye qofku markaa uu la- faraha la gelayo kolay nijaasiya waxaan habboonayn wa musaawa- wa mu- wa musaawalatu najisi waataynu hore u soo marnay ka xajaamati waa xijaamati waa toobinkii wa kansin waa xaaqidii markaa dee dhulkii xashiishkiia ama suliyadii markaa la xaaqayay wa dabqin iyo megdintii miman laa taliiqu ka aanay u habboonayn arrintani ma laa taliiqu bi ka aanay u habboonayn tusqidu aburaadiisi weyrinaysaa yacni dad baa jira dee ka shaqeeyo ilaahay bini aadmigan yacni qofba meel buu u diray ilaahay bini aadmigii saanu farayna u siman baanu ilaahay simin risiqoodii ilaahay ma simin midba ilaahay meel buu u geliyey waxaa la yidhi midbaa aabbihii dawaarle'ah ayaa aabbihii wuxuu soo doontay bakhaylna wuu ahaa odaygii buu soo kaxeeyey wuxuu tutusay halka yare uu dunta geliyey wuhi ba halka ilaahay risiqay soo marayad wixii soo doonatay eeg buuri halka yare intaa leeg baa risiqaygu soo maraa buuri markaas hadda waxay ka doonaysay dul taagantay buuri macnaha markaa qof walba ilaahay risiqa meel buu ilaahay u geliyey bini aadamku wax kastoo ilaa loo baahanya ummaddaas u baahantana ilaahay baa cid u diray wax kastoo inuu u baahannahay innagu ismaynaan qaybinin mid dhagaxo maynaan dirin mid nuuradda umaynaan dirin mid kaba umaynaan dirin mid markaa tima umaynaan dirin mid beriiska umaynaan dirin mid adhiga umaynaan dirin ilaahay baa diray mid walba markaa noloshan ilaahay abuurkiisa ayay ku jirtaa iyo maamulkiisanay ku jirtaa markaa qofkii dee aan ilaahay shaqo uga dhigin ee shaqooyinka aanay shaqadiisa ahayn ee ilaahay markaa nolol ka sarreeya uu siiyey arrimaha faragelintoodu muraadiisii way ridaysaa laakiin ka isagu dee dabaqadaa ka tirsanay ilaahay shaqada uga dhigin isaga muraadiisa kama ridayso fain ictaada hadduu ka caado dhigto oo wakaanaday ahaato xirfata abiihi aabbihii shaqadiisii bay ahaatay aabbihii baa ku shaqaysan jiray falaa mariyaysa fila saxi haddaan qaban leanna wax lagu ceebaynayo ma aha ilmo walibana shaqada aabbihii way la qurux badan tahay bal ilaahay abuurkiisay ka mid tahay ka gaariximaarka wataa gaariximaarka aabbihii wato maa la qurux badanoo inuu kaxeeyo uu fuulo oo markaasoo wadwado ayuunbaa la qurux badan ka gaariga ugu sarreeyo uu watana ka gaariga ugu sarreeya unbaa markaa isaga u qurux badan wuxuu aabbihii wataa unbaa u qurux badan oo isagu markaa uu ku dayanaya inuu kaxeeyo uu shaqo ka dhigto uu jecel yahay marka hadday xirfadii aabbihii tahay falaa iyadu markaa fila saxi haddaan qabanno muraadii kale mise taanigu wuxuu leeyahay maye waa ridaysaa mar hadday waxa ay iska caadaysteen way ridaysaa wa tuhmatu waxaynu nidhi qofka markhaatiga isla aqbalaya waa inaanu tuhmaadi ku jirin fari ku godnayn markhaatigiisa wa tuhmatu haddaba an yajura ilayhi waa inuu xaggiisa ugu soo jiidaya markhaatiga nafcan waxtar ow yadfaca canhaa ama waa inuu kaga difaacaya xaggiisa dararan dhibaato mar haddaynu sidaa nidhi fa turaddu waxa la celin shahaadatuhu marag furkiisa licabdihi addoonkiisa u marag furo wa mukaatabihi mukaatabkiisa u marag furo wa hariimin lahu miduu qaan ku leeyo mayitin dhintay u marag furo ow calayhi xajru falasin ama xayiraad caydhow ay saaran tahay iyo wa bimaa shay huwa isagu wakiilun fiihi wakiilu ka yahay iyo wa bibaraa'ati man mid yacnii beri noqoshadii uu ka marag kaco damirahu uu damaanay iyo wa bijaraaxati muwariihi kii dhaxalsiinay dhaxalkiisa lahaa dhaawiciisa waxau sheekhu leeyahay wa tuhmatu tuhmada qof markhaatiga qofka ka ridaysaa waa an yajura ilayhi markhaatigiisan waa inuu ku soo jiidanayo nafcan waxtar waa inuu ku helayo ow yadfaca canhu ama waa inuu kaga difaacayo nafdiisa dararan dhibaato hadday qofkan yacnii shahaadadan iyo marag furkan dheefi ugu jirto ama dhib uu iskaga difaacayo markhaatigiisa la aqbali maayo waa mutaham haddaba suurooyin buu inoo sheegayaa waxyaalo markaa nafci lagu soo jiidanaya marka wax la yskaga riixayo wuxuu uhi fa turaddu haddaba waa la celinaya shahaadatuhu qofku hadduu marag furo licabdihi addoonkiisa wa mukaatabihi iyo addoonku ihi intaa haddaad xore keento xor baa tahay leanno dee wuxuu addoonkiisa u furay isagunbaa yeelanaya mukaatab wuxuu u furo isagunbuu siinayaa wa khariimin lahu miduu qaan ku leeyo mayitin dhintay nin dhintay ayaa dadkii dhaxalkiisa lahaa qolo daynu sheeganayaan ninkiina waa dhintay markhaati keena baa laydhi nin dayn kule kan dhintay ayaa la keenay dee markuu iminka markhaatigan fure ee dayntani sugmo sow isagii qaadan maayo markaa xoolihii nafci baa markaa ugu jira wakhariimin iyo miduu qaan ku le wakhariimin lahu mid isaga u qaamaysanoo mayitin dhintay ow calayhi ama korkiisa xajru falasin ama waxaa la saaray xayiraad caydho waa nin caydhoobay oo kacay oo dabeetana la xayiray kaasna haddii markaa isagana u marag furo wuxuu sheeganayey isagana tuhmaad baa ku jirto dee isagaa markaa qaadanaya hantidan markaas uu leeyahay iyo wixii u sugmaa wa bimaa huwa wakiilun fiihi wuxuu wakiil ka yahay wuxuu isagu lafdiisa wakiilka ka ahaa hadduu markaa ka marag furayana waa la celin le'annu hadduu markaa sugo macnaheedu waxa weeye isagaa dee wixii haynayo ku tasarufaya amaa haddii la waayo dee isagaa hadhowta laga doonaya isagale waxay ka wakiil ahaaye xooluhu ka wakiil ahaa dee inuu ku dacwiyo mooyaane inuu markhaati ka furo lama oggolaanayo wa bibaraa'ati man daminahu ciddii uu damaanad qaaday beri noqoshadeeda qof buu masalan damaanad qaaday qof baa masalan qof boqol dollar ka amaahday waxa la yidhi damiinkeysoo anaa ka damiina buu yidhi waxa isqabsaday ninkii daynta lahaa iyo kii la damiintay wuxu uhi war lacagtiisii waa tan ku siiyey buu ama waa taadigaba saamaxday markhaati keen baa la yidhi kii damiintay buu keenay oo haddii markaa dee kan damiintay ay sugnaatana isagaa beri noqonaya hadday sugmi weydana de isagaa la qabsanaya ila isagaa damiintay waa lacagdigeen baa la leeyahy marka dee waxbuu iskaga difaacaya wa bijaraaxati muwariihi qofuu dhaxalkiisa leeyahay dhaawac ku yaalla dee hadduu dhaawacani sugnaado waxaaba dhici karta inuu u dhinto oo hadduu u dhintana isagaa yeelanaya markaa taana ayadana waa la celiyay wa bijaraxati muwariihi kii uu dhaxalkiisana isaga dhaxalsiinaya jaraaxadiisa inuu ka marakacaana iyana tuhmaad baa ku jirta walow shahida wallahu aclam halkaa inoogu joogo